subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor arbaca bisha noofembarna waa lix iyo toban sanadka labada kun laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee amnesty international oo ugu baaqday dowladda federaalka ilaalinta xuquuqda bini'aadamka iyo in baaritaan lagu sameeyo xadgudubyadii horay u dhacay
sidoo kale waxaan ku boorinaynaa dowladda inay ilaaliso xorriyatul qowlka ama xorriyadda hadalka gaar ahaan xorriyadda saxaafadda ayaamahii dhaweed waxaan aragnay inay dowladda soo saaraysay awaamir markaasi aada mooday inay caqabad ku ahaayeen xuquuqul insaanka dowladdu waxaan u baaqaynaa in weriyaha cabdalle axmed muumin
gabar soomaali ah oo lagu dilay dalka kanada oo hadalhayn weyn ka dhex dhalisay bulshada soomaalida ee dalkaasi ku nool sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee duqayn uu ruushka ka geystay dalal deris la ah dalka ukrain qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka isbahaysiga nato iyo hogaamiyayaasha dalalka ugu saameynta badan caalamka ayaa lagu wadaa in arbacada maanta ah ay kulan deg deg ah yeeshaan kadib markii ay laba gantaal oo ruushka lagu sameeyey ay shalay galab ku dhaceen dalka poland oo ka mid ah dalalka xubnaha ka ah gaashaanbuurta neto gantaaladaasi ayaa la sheegay inay ku dhinteen laba qof arrintaasoo keenaysa walaac hor leh oo la xidhiidha suurtagalnimada in colaadda u dhexaysa yukrain iyo ruushka ay ku fido dalalka kale ee deriska la ah wasaaradda arrimaha dibadda ee poland ayaa sheegtay in gantaalada ay ku dhaceen tuulada bariwadow oo bariga dalkaasi ku taalla islamarkaana lix kilomitir u jirta xadka yukrain ruushka ayaa beeniyey gantaaladaasi inuu isaga soo tuuray madaxweynaha maraykanka jo biden oo wariyaasha saakay kula hadlayay dalka indoneesiya oo uu maalmahan safar ku joogay ayaa sheegay in gantaalada ku dhacay poland ay u badan tahay inaysan ka imaan dalka ruushka balse ballan qaaday taageero uu u muujinayo baaritaanka ay arrintani ku sameyneyso dowladda poland madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa guriga uu ka degan yahay gobolka florida xalay kaga dhawaaqay in uu mar saddexaad isu soo taagay tartanka doorashada madaxtinimada maraykanka ee sanadka labada kun afariy labaatanka ku dhawaaqistan ayaa timid toddobaad kadib markii uu xisbigiisa jamhuuriga ku guul daraystay inuu si aqlabiyad leh ugu guuleysto kuraasta labada aqal ee koongareeska maraykanka si aan mar kale maraykanka uga dhigno mid weyn waxaan caawa ku dhawaaqayaa inaan u tartamo xilka madaxtinimada ayuu trump ka horyiray boqolaal qof oo taageerayaashiisa ah trump ayaa xilka ka degay bilowga sanadka labada kun koob iyo labaatankii kadib markii uu madaxweynaha hadda talada hayo joe biden uu kaga guuleystay doorashadii labada kun iyo labaatankii hase yeeshee donald trump ayaana marnabo qiran in doorashadaasi lagaga adkaaday dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qeybaha nooga harsan idaacaddeenna saaka iyo caalamka subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa voice of america washington aan ku bilownay hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa dowladda soomaaliya ugu baaqday inay ku dhaqaaqdo tobanka qodob ee qorshaha arrimaha xuquuqda bini'aadamka dhanka kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ay v o e da la xiriirta ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan siday u arkaan warbixinta amnesty warbixin arrintan ka hadlaysa waxaa nairobi ka soo diray wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed hay-adda amnesty international ee u dooda arrimaha xuquuqda bani'aadamka oo ka hadashay xaaladda xuquuqul insaanka ee soomaaliya ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay dowladda soomaaliya ee ugu baaqday tobanka qodob ee ilaalinta xuquuqul insaanka ee ay dowladuhu ay ku dhaqmaan kuwaasoo ay tahay in lagu dhaqmo si loo horumariyo xaaladda xuquuqda aadanaha ee waddanka amnesty international ayaa warbixinta ay soo saartay waxa ay dowladda soomaaliya ay ugu baaqaysaa in la qaado tillaabooyin la taaban karo oo looga hortegayo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka si loola xisaabtamo dembiilayaasha looga shakisan yahay gaboodfadlada amaba si loo xaqiijiyo helitaanka cadaalad iyo daawooyin wax ku ool ah oo ay ku jiraan magdhow ku filan dhibanayaasha dowladdu waa inay mudnaanta koowaad ay siisaa ilaalinta rayidka iyadoo hubinaysa in dhammaan ciidamada ammaanka ee soomaaliya ay helaan tababaro ku habboon xuquuqda aadanaha iyo sharciga bani-aadamnimada ayaa lagu yidhi warbixinta ay soo saartay hay-adda amnesty international cabdulaahi xasan oo ka tirsan hay-adda amnesty international ayaa faahfaahinaya ujeedada warbixinta ay hay-adda amnesty international ay ka soo saartay xaaladda xuquuqul insaanka ee soomaaliya iyo sidoo kale fariinta ay u dirayaan dowladda soomaaliya tobanka qodob aan soo saarnay oo ugu baaqayna dowladda in ay xoojiso waxay ku aadan yihiin ilaalinta xuquuqul insaanka guud ahaan ee dalka haddii aan kusoo koobo tobanka qodob waxay ka kooban yihiin kow maadaama dalku uu ku jiro dagaal ka dhex dowladda ay ku jirto dagaal kala dhexeeya kooxda al-shabaab waxaan uu maaragtay dowladda u sheeganayaa in la ilaaliyo xuquuqda dadka shacabka ah ee ku nool goobaha dagaalada ay ka socdaan mathalan oo la amro askarta in ayna ku xadgudbin dadka shacabka ah in tababaro la xiriira xuquuqul insaanka iyo xuquuq iyo shuruucda dagaalka la baro la siiyo ciidamada oo la baro in ay mamnuuc ka tahay inay ku xadgudbaan dadka shacabka ah qodobka labaad ayaa ah in la xoojiyo isla xisaabtanka iyo in cadaalad loo helo dembiyadii hore u dhacay xuquuqul insaan ee dalka ka dhacay gaar ahaan kuwa ay geysteen kooxaha shisheeyaha ee dalka ka dagaalamo sida amisom iyo africom oo ah dowladda mareykanka duqeymada ay ka geystay dalka hay-addu waxay ku baaqaysaa in dadkii shacabka ahaa dhibaatada loo geystay magdhow ay ka helaan arrimahaas oo cadaalad ay helaan sidoo kale in dowladda markaasi ay xoojiso isla xisaabtanka iyo la xisaabtanka askarta iyo saraakiisha kale ee dowladda ee ku xadgudbo xuquuqda shacabka sidoo kale waxaan ku boorinaynaa dowladda inay ilaaliso xoriyatulqowlka ama xoriyadda hadalka gaar ahaan xoriyadda saxaafadda ayaamihii dhaweyd waxaan aragnaa inay dowladda soo saareysay awaamir markaasi aada mooday inay caqabad ku ahaayeen xuquuqul insaanka dowladdu waxaan u baaqaynaa in wariyaha cabdalle axmed muumin xorriyadiisa guud ahaan loo soo celiyo oo marka waxaan u aragnay maadaama madaxweynuhu lix bilood hadda joogay xukunka markii uu soo galayeyna uu ballan qaaday inuu wax ka bedeli doono arrimahaas ilaa haatanna wax muuqdo oo isbedel ah ayna jirin waxaan isleenahay waa xilliga ugu habboonaa in la xasuusiyo dowladda cusub in ay ay mudnaanta siiso ilaalinta xuquuqda dadka soomaaliyeed dhinaca dowladda soomaaliyana markii ay soo baxday warbixintaasi ay amnesty international ay ka soo saartay xaaladda xuquuqul insaanka ee soomaaliya ayaa waxaynu xiriiro kala duwan aynu la sameynay madax ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya kuwaasoo markii dambe ka gaabsaday inay ka hadlaan warbixintan amaba ay faahfaahin ka bixiyaan soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ugu liidata ee dhinaca xorriyatal qowlka caalamka iyo sidoo kale in dadka rayidka ay khasaare kala duwan ay kala kulmaan dhinacyada ku dagaalamaya soomaaliya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
haatanna kanada soomaalida dalka kanada ayaa dalbanaya inay cadaalad hesho gabar soomaali ah oo bilowgii bishan lagu dilay magaalada saskatan ee dalkaasi kanada qof lagu eedeeyey dilka ayaa markii dambe damaanad lagu sii daayey taasoo ka caraysiisay bulshada soomaalida oo hadda qorsheynaysa dibadbax ay cadaalad ku dalbanayaan wariyaheenna xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan toronto ka soo diray
dilka ayaa dhacay shantii bishan kadib markii sida la sheegay allahu naxariistay hodan xaashi oo saddex iyo labaatan jir ahayd iyo gabar lagu magacaabo bage thred fisher ay ku dagaalameen goob lagu caweeyo oo ku taalla magaalada saskatoon ee gobolka saskajuan ee dhaca galbeedka kanada muuqaalka laga duubay dhimashada allah u naxariistay hodan xaashi ayaa aada u qabsaday baraha bulshada taasoo keentay in dad badan ay aada u hadalhayaan qaabka naxariis darrada ahayd ee loo dilay hodan xaashi muuqaalka ayaa laga dheehan karaa labada gabar oo isdagaalaya islamarkaana ay sarreyso beej oo isticmaalaysa shay aanan si wanaagsan loo arkaynin waxa uu yahay waxaase xigay dhiig ka imaanaya dhuunta ama qeybta kore ee hodan xaashi dad badan ayaa ku sugnaa goobta uu falku ka dhacay sida lagu arkayo muuqaalka la baahiyey booliiska oo xiray bege thred fisher oo markii hore lagu eedeeyey dil u dhacay qaab aan qorshaysnayn ayaa markii dambe hoos loo dhigay darajada dilka oo laga dhigay dil ku dhacay qaab kama ah taasoo sida la sheegay ugu yaraan qofka uu mutaysan karo afar sano oo xariga waxaana lagu sii daayay damaanad shan kun oo dollar laga dhigay iyadoo mar kale maxkamadda ka ballansan shan iyo tobanka bisha dambe ee disembar markii kiiska eedeysanaha laga dhigay mid ku dhacay qaab kama ah ayaa qoraal kooban oo ay soo saareen booliiska magaalada saskatoon waxay ku sheegeen in xilli uu baaritaanka isa sii tarayo saraakiishuna ay awood u yeesheen in muuqaalka ay dhinacyo badan ka eegaan islamarkaana ay wareysteen markhaatiyaal in ay caddayntu noqotay mid xoojinaysa in falku uu ku dhacay qaab kama ah waxay intaasi ku dareen in iyadoo la eegayo habsami u socodka baaritaanka aysan bixin karin macluumaad intaasi dhaafsiisan oo la xiriira eedeysanaha allahu naxariistay hodan xaashi ayaa la sheegay inay ku dhalatay magaalada ottawa ee caasimada dalkan qoyskeedana ay xili hore yimaadeen dalkan qoyska allahu naxariistay hodan xaashi iyo booliiska magaalada saskatoon ee uu falku ka dhacay oo aan la xiriiray aysan ii suuragelin inaan helo si aan arrimahan wax uga weydiiyo hase yeeshee waxaa ii suura gashay inaan qadka taleefonka kula hadlo qaar ka mid a soomaalida degan gobolka saskajuwan ee uu ka dhacay falkan kuwaasoo tilmaamay sida ay uga xun yihiin dilka hodan iyo sii deynta eedeysanaha cali abuukar wuxuu madax u yahay urur la shaqeeya dadka soo galootiga ah oo lagu magacaabo saskatoon open door society oo ka dhisan magaalada uu dilku ka dhacay wuxuu cali sidoo kale ka mid yahay hogaamiyaasha soomaalida ee magaaladaasi maraanqadka taleefonka kula xiriira ayuu iga waramay dareenka bulshada ee magaalada walaal xuseen dareenka communitygeenna ama bulshada soomaaliyeed ee saskaajuwan aada iyo aad ayuu maxaa la yihahdaa u murugeysan yahay dilka la dilay oo loo geystay hodan xaashi alla u naxariistee oo ah dil aada u naxdin badan communitigeena ama bulshadeenna meeshaan aada soomaalida ugu yar tahay laakiin dad badan oo familaha joogaan oo caruur yaryar oo maxaa la yihahdaa soo koraysa hadeertaan iyo dhalinyaro oo da-dii hodan oo kale ahna way joogaan marka meeshan maadaama aan ku yarnahay ma u baahnin annaga in arrinsaan oo kale inay nagu dhacdo marka haddana dilka naxdinta le markuu dhacay iyo dadka siday maxaa la yihahdaa dareemeen waxaa nooga sii xumaaday markii la yidhi gabadhii lagu eedeeyey dilka gabadha hodan allah u naxariiste oo lasii daayey beyl lagu daayey oo shan kun oo dollar ah waa wax aada u yar marka iyo sidoo kalena in dilkii lagu eedeeyey la hoos loo yareeyey levelkiisaoo laga dhigay manislota wax la yiraahdo marka taasna aadan uga xumaanay waxaan rajeynaynaa in xaqiiqda ay soo daahirto oo cadaaladana gabadha loo soo celiyo iyo communitygaba kasakow soomaalida degan magaaladu dilku ka dhacay ee saskatoon sidoo kale waxaa arrintan aada uga xumaaday guud ahaan soomaalida ku nool dalkan kanada waatan xabiibe cabdi maxamuud oo ka mid ah soomaalida u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ee gobolkan ontario gaar ahaan magaaladan toronto xabiibo horey waxay u deganayd gobolka saskajuwan ilaahay subxaana watacaala naxariista jannaha siiyo dilka ka dhacay magaalada saskatoon oo loo geystay gabadheena hodan xaashi ilaahay naxariistiisa ha huwiyo waa dil siduu u dhacay argagax geliya bulshada haddana waxaa kaaga sii daran sidii ayna u helin maaragtay media attention dilkeedii aan waxba laga soo qaadan ayuu noqday marka aada iyo aada ayaan uga xunnahay waxaynagu abuurtay maaragtay dareen aada u xanuun badan ilaahay subxaana watacaala cadaalad ha siiyo ha u naxariisto hodan dhibka ku dhacay qof kastuu ku dhici karaa arrinkeeda haddaan nahay bulshada soomaaliyeed ee degan kanada waxaana la gudboon waddan sharciga hugaaya kanada inaan gabadha u ololeynaa oo cadaalad u raadinaa qoraal ka soo baxay dadka ku dhow qoyska allahu naxariistay hodan xaashi oo lagu baahiyey baraha bulshada iyo qaar ka mid a warbaahinta gudaha dalkan ayaa lagu sheegay in sabtida sagaal iyo tobanka bishan lagu qaban doono magaalada ottawa kulan duco islamarkaana cadaalad loogu raadinayo allahu naxariistay hodan xaashi xuseen nuur xaaji v o a toronto
haatanna suudaan ururada suudaan ayaa qaar ka mid ah qeybaha kacdoonka suudaan ugu baaqay kulan looga arrinsanayo arrimaha dalkaasi warbixintan waxaa qaahire ka soo diray waryaheena xuseen cusmaan zaxnuuni
dhaqdhaqaaqyada dadka reer suudaan oo ay ka mid yihiin kacaanka dimuqraadiga iyo madasha taam oo ay ku midaysan yihiin kooxo ururo ah ayaa ugu baaqay qaybaha kacdoonka suudaan inay isugu yimaadaan dhismaha madal xaqiijinaysa xukun madani ah maalmihii isniinta iyo salaasada oo ay shir isugu yimaadeen kooxahan ayaa ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dalka suudaan iyo midaynta quwadaha kacaanka xukunka looga tuuray cumar al bashiir madaxweynihii hore ee dalkaasi warbixin si wadajir ay u soo saareen kooxaha reer suudaan ayaa ku baaqay soo laabashada xoogagii kacaanka iyaga oo samaynaya madal loo dhan yahay si loo xaqiijiyo sii jiritaanka xukun madani ah waxaa loo baahan yahay in la xoojiyo hanaanka siyaasadda islamarkaasina aan la horseedin sharciyad ku dhisan xukun milatari ah ama dib u soo noolaynaya nidaamkii horey uga talinayay dalka suudaan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dhaqdhaqaaqa dadka reer suudaan iyo dalladda ay ku midaysan yihiin ururada qaar ee waddankaasi kooxaha reer suudaan ayaa sidoo kale sheegay in la bilaabo hanaan siyaasadeed oo u dhexeeya hogaamiyaasha xukunka milatariga iyo kooxaha rayidka oo ay ku jiraan kooxaha xorriyadda iyo isbeddelka iyo midowda dimuqraadiyadda islamarkaasina ay gaaraan heshiis si loo bilaabo bay yidhaahdeen xili cusub oo kumeel gaar ah dhaqdhaqaaqyadan ayaa ballan qaaday in ay ka shaqayn doonaan sidii loo joojin lahaa dhaca hantida iyo khayraadka iyo sidii xal cadaalad ah iyo sinaan ah loogu heli lahaa arrimaha dhulka biyoxireennada beeraha iyo daaqa haddaba cabdiraxmaan isxaaq shangax oo gorfeeya arrimaha carabta iyo afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxaa xilligan ku soo beegay in ururadan ay diraan baaq noocan ah saad la socota xuseen dalka suudaan muddo ku dhow shan sana waxaa ka jiro xarbin siyaasadeed oo u dhexeeya markaasi madaxda militariga ah iyo madaxda rayidka ee dalkan madaxda militariga oo muddadan ilaa iyo hadda haayo xilalka awoodda ugu saraysa dalka waxay aad u jiitamayaan inay soo dhisaan golihii xukuumadda oo ka imaado dhanka markaasi madaxda rayidka ah si markaasi loo fuliyo heshiiskii dastuuriga ahaa ee udhexeeya labada dhinac oo ah in la wadaago ama xilliga kumeelgaarka ah awoodaha dalka in la wada wadaago taasi waxay keentay kalsoonidii ka dhexaysay labada dhinac oo aad u sii burburtay haddana maalmaha dambe waxaa dalka aad yacni looga dareemaya dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ay dib markaasi siyaasadda ugu soo laabteen xubnihii firfircoonaa ee ka tirsanaa nidaamkii hore ee xeelka laga tuuray markaasi dowladdii markaa militariga arrimahan ayaa imaanaya xili madaxa golaha kumeelgaarka ee madax banaanida dalka suudaan jenaraal cabdilfataax al burhaan uu sheegay in ciidamada milatariga iyo booliska door ay ka qaadanayaan sugidda ammaanka al-burhaan oo ka hadlay dhaleeceen loo jeediyey ciidamada booliska suudaan iyo sida ay u maareeyaan mudaaharaadyada ayaa sheegay in booliska uusan ahayn cadowga shacabka iyo mudaaharaadyaasha xisbiyada siyaasadda iyo ururada xuquuqul insaanka ayaa ku eedeeyey ciidamada ammaanka inay dileen boqol sagaal iyo toban qof oo mudaaharaadayay muddo sanad gudaheeda ah taasoo ka dhalatay caburun ay ku sameeyeen diidbaxyo ay ku diidan yihiin xukun milatari ah bishii maaja ee lasoo dhaafay dowladda maraykanka ayaa ku soo rogtay cunaqabateyn ka dhan ah qaar ka mid ah ciidamada booliska suudaan oo lagu eedeeyey kuluglahaanshaha xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha ee waddankaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a sidii aad wararkeenaba ku maqasheen wararka ka imaanaya dalka poland ayaa sheegaya in gantaallo uu ruushka ku weeraray dalka ukrain ay u gudbeen magaalo ku taalla dalka poland islamarkaana laba qof ay ku dhinteen sida wakaaladda wararka reuters ay qortayna wasiirka difaaca ee ruushka ayaa beeniyey eedaha uga yimid dhinaca poland maraykanka iyo isbahaysiga neto ayaa iyaguna sheegay inay baaris wadaan haddaba maxamed carab oo horey ugu noolaa dalka ukrain kuna sugan jarmalka si dhowna ula socda wararka la xiriira duulaanka ruushka uu ku qaaday ukrain ayaa wariyaha v o eda ee yurub ridwaan xaaji cabdiweli waxa uu weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo xogta uu ka hayo weerarkaas
waa su-aal aada u wanaagsan walaal poland waxay xubin ka tahay isbahaysiga waqooyiga atlanta ama atlantica qodobka shanaad ee heshiiska wadamada ku bahoobay waqooyiga atlantiga waxa uu dhigayaa in haddii weerar ka dhan ah mid ka mid a wadamada isbahaysiga yurub ama waqooyiga america in loo tixgelin doono weerarkaasi in lagu qaaday dhammaantoodba saala ajligeed waxaynu cabiran karnaa in weerarkan ay kaga jawaabi doonaan isbahaysiga nato ama isbahaysiga waqooyiga atlantica iyo waqooyiga america si wada jir ah go-aankaasina uu noqon doono mid midaysan inkastoo aynan sheegi karin qodobkaasi wuxuu noqon doono dhanka kale walaal afhayeen ka hadlay dowladda poland u hadlay ayaa sheegay in kulan deg dega ay yeelan doonaan guddida oo ka kooban madaxda wasaaradda gaashaandhigga arrimaha gudaha cadaaladda arrimaha dibadda iyo sidoo kale isu duwayaasha hay-adda sirdoonka oo ah hay-ad diyaarisa iskuna dibaridda go-aamada amniga iyo difaaca qaranka dalka poland afhayeenka golaha wasiirada ee boyter muller ayaa isaguna waxa uu ka jawaabay in guddidaasi ay ka doodayso tallaabooyinkii ay ku jaangoyn lahaayeen ujawaabidda weerarka uu ruushku ka geystay gudaha dalka poland dhanka kalena walaalo dalka deriska la ah dalka ukraine ee moldova ayaa sidoo kale uu saameyn ku keenay waxayna sheegeen in koronto la-aani ay ka jirto dalka moldova maxamuud aad baa umahadsan tahay maxaa waxyeelo ah oo ilaa iyo hadda uu geystay weerarkaasi walaal dowladda poland waxay xaqiijisay in laba qof ay ku dhinteen kadib markii uu madfac uu ku dhacay meel haruurka lagu qallajiyo oo ku taala bizevodov oo ah tuulo poland ku taala oo u dhow xadka ay la leedahay dalka ukraine sidaynu wada ogsoonahaynba weerarkii ugu weynaa ee tan iyo markii uu bilowday duulaankii bishii february ee uu ka qaaday ukraine maanta gantaalo xoogan iyo weeraro isdaba jooga ayuu ruushka ku qaaday dalka ukraine gantaalada uu ku garaacayay ee uu ku bartilmaameedsanayay qaar ka mid a ayaa waxa ay u gudbeen xadka poland ay la leedahay dalka ukraine magaalo ka mid a haddaba sida ay sheegtay walaal warbaahinta dalka poland qarax weyn ayaa ka dhacay magaalo ku taala dalka poland oo xuduud la leh dalka ukraine qaraxaas waxa uu dhacay saacaddu markay ahayd saddex iyo afartan daqiiqo ee galabnimadkii maanta meel u dhow xuduudka xigta dhinaca ay poland xuduudka la leedahay dalka ukraine waayahay ugu dambeyn waa maxay jawaabta laga filan karo dalka poland ama xubnaha isbahaysiga nato maadaama poland ay ka mid tahay isbahaysigaas waa xaqiiq walaal in uu go-aankani noqon doono mid adag oo ku adag in waddan ka mida wadamada nato lasoo weeraro ama uu gantaal kusoo dhaco inkasta oo ruushku weli iska fogeynaya eedaasi ah in uu gantaal la beegsaday dalka poland go-aanka ay qaadan doonaana wuxuu noqon doonaa mid qadhaadh xaqiiqatan oo muhiim u ah guud ahaan qaaradda yurub sidoo kale wadamada ka tirsan nato iyo waqooyiga america sababtoo ah ukraine markii hore kamay tirsanayn nato balse poland waxa ay ka tirsan tahay wadamada ku bahoobay nato saa la ajligeed jawaabta laga bixin doonaa waxay noqon doontaa mid adag islamarkaana saameysa xaalado badan oo siyaasadeed iyo sidoo kale military haddii incase ay dhacdo in arrintaasi ay go-aan adag ka qaataana waxay horseedi kartaa in iska hor imaad toos ah ay iska hor fadhiistaan ama ay iswajahaan dalka ruushka
kaasi waxa uu ahaa maxamed carab oo horey u deganaa dalka ukraine haddana ku sugan jarmalka waxa uu u warramayay wariyaha v o e da ee yurub ridwaan xaaji cabdi weli haatanna sida aad maqlaysaan waa heesta hablaha soomaaliyeed iyo fanaanka sayid khaliifa
Gunda degi apunu sida webiganaano cirka gudul lamaano biyihii ku gaaxadiyo webeygadiyadii ku soo degayey ku darsaday gufaaciyo guulaama diriro galli jabay habeenkii webeygu magacan ma soo rogayey uraaciyo galoolkii dulka wada galaaliyo ubaygadala ma kaga tegayey ubay afar kaga daydiyey ubaydaha igu garan jirayey gurmashada dagaalkiyo guulubkiyo colaadaha gubaha nafwaagiyo halkaa laysku gowraco kolkaa gorda laysdaro haddaan dumarku gooya gubaabo kicinayn sida galowga dhiilo ileen geesi qayrkii dirta kuma gumaade guryasamo barwaaqa dhulka geedo jiifaan haddii geedii lagu furo dhallinyaaro isku rataan gurdan raaca fiidkii dhulaweyn ku kulanto cagta garangarteediyo isugaysa jiibko googooska luuqiyo midda sacabka loo jaro hablaha ugaaro garashada codkooda garashada codkooda qof gaboobay kiciso gelbiskiyo mashxarada gamalka ilaashe haddaan gabari boodayn haddaan guudka laga jirin gudihiisa xaafiyo cayayaanka laga gurin marwadu margarka u xidhan ileen guri dugsoon male gaadaha habeenkii welidaa galgalashiyo gedgadoonka dhaliso adigiyo go'aaga hadba dhinac u guuro barkinta gaboodiyo gaashaanka dhigataaye haddaan gud haldhaalay kuma galo adduunyadan mina gooni socodko marwo garasho dheerba ninka raga u gudino
heestaasi ku luqeynaya fanaanka sayid khaliifa ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo garhayaha naftaadiyo gaadiidka reerkiyo gurgurshaaga noqoto arrin kula gorfayse haddaan gaari kula jirin gocashada xanuun kale waxaan uga golleeyay wiwa barbaari haddaad gabar caddaaniyo dhulka gaalo keenta haddaad gabar caddaaniyo